الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح وإن يكن صحا فليس يرتبس كل, كل صحيح حسن لا ينعكس وأوردوا ما صح من أفراد حيث اشترطنا غير ما إسناده أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي ففاقد شرد قبول قسم واثنين قسم غيره والضم سواهما فثالث وهكذا وعدل شرد غير مبدوء غير مبدوء فدا قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتدي وعده البصري فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا وصل مرفوعا مضافا للنبي واشترط الخضيب رفع الصاحب ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال waxa aynu kusoo jirnay ama inoo socday baan dhexda kaga jirnay isugeyntan ama israacintan xasan iyo saxiix la israaciyo xadiis keliya iyadoo xasankuna dee uu nooc yahay saxiixuna nooc yahay laba nooc kale yihiin bal tirmidi iyo rag kale ee adigu tirmidi ha badsadee rag kalena way kaba dhacday ee ay laba yimaadeen ishkaalkii bal kuba sugnaa iyo jawaabihii culimmadu asalka ishkaalka ay kaga jawaabeen ama jawaabdee axad culimmadii ka mid ahayd isagoo doonayay ishkaalkan bar inuu ku furfuro ku xalliyo ama uu kuba suuriyo uu kuba jawaabay iyo ictiraadadii jawaabtaa nafteeda kuba yimi taas baa inoo socotay kuwa markaa waan soo aragnay laba jawaabood oo ibnu salaaxuu lahaa iyo wixii labadaa jawaabood mid kastaba gaar ahaanteeda loogu bushiyey waynu sooba aragnay kollayna jawaabihii culimada kaba soo fudheen noocan kuba tacalluqsanaa ama tan ishkaalkan inooma sheekhu inooma soo wada dhammaynaya dee qayba ayuunbuu inooga sheegayaa wuxuu yihi markaa sheekhu raximahu llahu tacaala waliabi lfatxi abilfatxi waxa u sugnaaday fi liqtiraaxi kitaabkiisa la yidhaaho aliqtiraax fii cilmi alxadiid ama fii cilmi listilaax waxaa u sugnaaday isagoo asalka markaa ishkaalka ka jawaabaya ana infiraada alxusni xasannimada kelinimadkeeda ay keli noqonayso ee ay ka soocnaanayso saxiixii ay kaba soocnaanayso ama qusuurkii aynu shalay soo marnaynu nidhi meesha ishkaalku wuxuu ka imanayaa dee marka la yidhaaho waa xasanna qusuur baa loo sugayaa marka haddana saxiix la yidhaaho qusuurkii ayaa la anfiyey qusuurka haddaba xasanku uu saxiixa ka gaaban yahay eenuu gaadhsiisayn ee uu saa daraaddeed nooc ka soocan uu noqday biistilaaxi waa istilaaxan dee ahlulxadiidka mid isagu u saaxiibo macnaa waxa weeyaan qusuurkaasi wuxuunbuu imanayaa markaa xasanka la gooni yeelo ee xasanku uu kelidii yahay ayuu dee martabo hoose oo martabadii saxiixa aan gaadhsiisnayn ayuu kuba sugnaanayaa waa markaa xasan keliya la yidhaahee xasankii la gooni yeelo ee saxiixa laga saareen la raacin wain yakun hadduu yahay xadiidkii saxa mid saxiix noqday oo xadiidku uu saxiix martabadii gaadho falaysa markaa falaysa ma ahaanin yaltabisu middeh iyo ishkaal gelaya jamcintan saxiix iyo xasan la israaciyey mid ishkaal leba ama ishkaal ka imanayo ma aha oo dee kol haddii uu xadiidkii saxiix martabadii gaadhsiisan yahay saxiix waa martabadii sare xasankuna sifaad hoose ayuu lahaa dee shakiliye waxaan shaki ku jirin xadiidkaa saxiix noqdee sifaadka xasankaa loo ama xadiidka xasankaa loo shardeeyey kuwaasna waa wuxuu soo dhaafay oo uu kulansanayaa uunba oo kal hadduu sifadii sare uu kulansanayo sifadii hoosena waa kulansaday oo markaa wax ishkaali ma jirto kullu saxiixin markaa markaan saan idhaahno kullu saxiixin xadiid kastoo saxiixii xasanun xasan weeye waayo xasankii ee sifadii sare ayuu saxiixi ahaa kaa sifada sare gaadhay sifadii hoosena waa miduu soo dhaafay oo uu kulansaday iyo wax ka siyaadsan saa daraaddeed xadiid kastoo saxiixiiba xaggaa markan ka ictibaarina xasan weeye laa yancakisu laakiin ma cagsoomayo oo xadiid kastoo xasan iyo saxiix ma aha waayo kuwo xasanuun ah oon martabada saxiixa gaadhsiisnayn baa jirta ee laakiin jaanibka hore saxiix kastaaba xasan weeye bal markaa markan taan idhaahno israacintan la israaciye layidhi saxiixun xasan ama xasanun saxiix macnuhu waa tanoo xadiidkani ee saxiix sifadii sare ayuu kulansaday kaladuu sifadii sare kulansadayna sifadii oo sifadii sare maxay noqon waaba xifdigii iyo itqaankii halkii siqada ruuxa la odhanayay kol hadduu halkaa kulansaday dee shakili-i sifadii hoose ee sidqiga iyo umuuraha ahayd ee raawigan xasanka uu isagu ku sifoobayna taasna waa ku sifoobo iyadna uu kulansanaya bal markaa taasba weeye jawaabtan sida uu sheekhu inoo sheegay waxaa le abilfatxi imaamka kunyadiisu tahay waxaanu ku leeyahay kitaabkiisa aliqtiraax horta abilfatxigani waa imaamkii shahiirka ahaa caalimka ahaa mujtahidka faqiha ahaa caabidkana ahaa waxa weeye ee ibnu daqiiq alciid isagay kunyadiisu abilfatxi tahay laftigan ibnu daqiiq alciid uu ku shuruubayna isaga iyo aabihii iyo awowgiiba waa la odhanayay ilmo ibnu daqiiq alciid oo dee ciddii laqabkuu baxday way ka yar sarraysay waa awowgiisaas bay ahaydba oo kuba shuhroobay magaciisana maxamed ibnu cali ibni wahb ayaa la yidhaah waa nin marka la eego dee imaam ah xaddal ijtihaadna gaadhay bal dee ay ku tiriyaanba markaan dee mujadidiinta ay tirinayaan mujadidiintii ee qarni kastaaba ruux mujadida ay dee u magacaabaanba qarniga toddobaad mujadidkiisa waxay ka dhigaanba isagay kaba dhigaanoo bal siyo de wuxuu ka dhigaa taasi inaan khilaafka kaba taagnayn waayo toddoba boqol iyo labadii hijradana waa dhintay taasoo waxa uu yidhaahaaba wasaabic manduumadiisa uu ku leeyahay jaanibka wasaabicu araaqi ila almaraaqi ibnu daqiiq alciidi biitifaaqi buu kaba cabiraa kollayna waa nin marka la eego xag ijtihaad inuu gaadhay iyo aqoontiisaas ee culimmadu ay islaama meel dhigeenoo heerkaas waa gaadhsiisnaa xagga marka la eego istinbaadka adilada waxa lagala soo baxay iyo fiqhigeeda iyo cilmiga caynkaasana waxaa la arkaaba horta dee waktigiisii nin asal ahaan kula mida taas ama heerkiisa joogaaba maba jirin kollay kutub kala duwanna waa leeyahay oo uu ka mid yahay kitaabkan aliqtiraax waana kitaab mustalaxa oo mujalad kuga madbacaysan dabcadii hore min qaxdaan cabduraxmaan iduuri la yidhaaho ciraaq ahaa ciraaqi ahaa waana ciraaq baa lagu madbaceeyey kitaabka marka hore mala wasaaradda ashuun alislaamiya ayaa kutub kolley fiicnaydu beryaha madbacaysay buu kaba mid ahaa waxaan filayaa imaka dabco dambena way jirtaaba oo bal waa kitaabka iqtiraax waa kitaab mustalaxa sharaxan cumdatulaxkaamka uu ku sharxayna waa kan macruufkii aada u mashhuur ku leeyahayoo bal shuraaxda kaletu kaga duwan yahay waa aqoontan sare uu istinbaadka iyo fiqiga iyo taqciidka qawaacidka uu lahaa oo marka la eego xadiidyadan uu sharxayo suu dee bal sharaxa naftiisa qawaacid kala duwan ugaba soo saaraya ama u taqciidinayo ee kolley waa wax macruufa oo dee bal markaas lagu yaqaanay taas kitaabna waa leeyahay uu shalay inoo soo tilmaamay oo la yidhaaho uu lahaa fii khudbati alilmaam waa axaadiista axkaamta sidaan soo sheegnay u dhameeyey kaas waana madbuuc be laakiin kitaab imaam uu ku magacaabay ayuu ku sharxo isaga ma dhammayn hadduu mala dhameeyana ilaa labaataniyo mujallad waa gaadhla bal ibnu taymiya iyana waxaabu kaba dhigay kitaabkii islaamka marka la eego ee waa cilmiga iyo heerka uu kulansaday taas dee adugu bal kolley kutub kala duwan oo kalena waa leeyahay kitaabkiisana imaam dahabi kitaabkiisan laydhaa almuuqida waa kitaabku kusoo talqiisiyo kitaabka almuuqid ee uu dahabi leeyahay wuxuu ikhtisaar u yahay walow anwaacda qaarkood oo uu sheegay uu ka tegay bal waxa weeye kitaabkan iqtiraax dahabina waa tilmiidkii ibnu daqiiq alciid oo dee bal waabu kaba cabira kolna sheekha iyagiisaase meelaha qaarkood baa kitaabkiisa dhacday ama kutubtiisa dhacday isagoo kaba cabira sheekhuna ibnu wahbin dee waana awowgiisii dee abaabihii dhalay maxamed ibni cali ibni wahbi baa la idhaha si aan soo sheegnay walow nooc yar dee ay tahay iqraabkii culimmadu ama noocii tajliisu shuukhay kol kale ay laba iman jireen laakiin wuxuu kaba cabiraa mawqidana way dhacday halka xasanka markuu jawaabtiisa soo naqlinayay isagoo kaba cabiray dee sheekha iyagii ibnu wahb ibnu daqiiq alciidna waa ujeedaa waa imaamkan aan hayno bal haddaba horta waa kaas weeye abulfatxi kitaabkiisa iqtiraaxna waa kitaabkaasoo waa kitaab dee madbuuca si aan soo sheegay oo dabcada hore anigu waa tan arkay taa hore ee laakiin waxaan filaya dabca dambena way jirtaa abulfatigaas baa muxuu isagu iqtiraaxi uu ku leeyahay labadii jawaaboodee hore ibnu salaax ee waa ti aynu soo marray radintii ama ictiraadkii uu bushiyey isagu isagoo aslal ishkaal ka jawaabaya ayuu leeyahay qusuurkan xasanku bal hadalkiisii macna maxaasilkiisii baan soo qaadayaa walow dee nadmiga ayaa kolkol waxa weeye ayaa in yar dee hadalkiisii aad moodo si uu ahaa aan dee adigu nadmiga in yar yar bedeleen xagga hooseba uu soo naqlinayaa ciraaqina macnaa qusuurkan xasanku uu ka gaaban yahay xadiidka saxiixa uu ka gaaban yahay ee markay ishkaalkan muujinayeen culimaduna san shalay soo marray ay yidhaaheenba kolna qusuur baa loo sugayaa xadiidkii aanu martabadii sare gaadhsiisnayn oo waa xasan baa la yidhi haddana markii saxiix la yidhi qusuurkii baa la anfiyey say ku kulmayaan haddaba qusuurkan xadiidkii xasanka uu ka gaaban yahay xadiidkii saxiixa ahaa ee dee la shardigayo ama markaasi inaanu heerkaa gaadhin si magacan loogu idlaaqaa taasi waxa weeye uun waa marka dee xasankan istilaaxigaa loo jeedee xasanka la gooni yeeluu xasan keligii yahay oo kale hadduu xasan keligii yahay dee qusuurkii waa jira xadiidkii saxiixaana martabadiisii ma gaadhsiisna waa mid laakiin haddii meeshii xadiidkii uu xasannimadii intuu ka kaco saxiix martabadii gaadho iyada markaa inuu xasanku ka sooconaaduu ka gooni noqdo oo wax ka duwan noqdo saxiixii shardi ma aha sababtuna xadiidka martabadii sare ee itqaankii iyo xifdigii ruwaadii halkaas siqadaasnimada gaadhsiisan ee sifaadkaa sare laga helay waxaan shaki ku jirin sifaadkii ka hooseeyey kuwaasna waa wuxuu soo dhaafay waa wuxuu sifadaa horena uu ku sifoobay iyo wax ka siyaadsanun oo sifadii horena meesha way taallaa sifadii addunya ee hooseysay ee sifo markaa ziyaado oo tii dheer unbuu gaadhay martabadii oo saa marka taas xadiidku saxiix gaadhsiisan yahay dee xasannimadiina way ku dhex jirtaayo xadiid kastoo markaa saxiixi xasanna waa yahay ina xasannimada waa wuxuu soo dhaafay waa wuxuu sifadeedii sifaadkiisii kulansaday iyo wax ka siyaadsanay oo jaanibkaa marka laga eego xadiidkan xasanun saxiixi la yidhi xadiidkii kol hadduu saxiix martabadii gaadhay martabadii hoosena wuu u kulansadayoo waa xaggaa xaggan israacintan la israacinayaayo ina ishkaal markaa kuma jiro xadiidkii haddii markaa isagoo dee saxiixa saxiixun xasan ama xasanun saxiixun la yidhaah ina waa sifo iyadana uu kulansaday oo uu dhaafay uune taasba weeye oo ma cibaaradii siyood waxay ba waqiila ma in talqaahu yaxwi lculya fadaka abadan fadaka xaawin abadan lidunya oo waxaad helayso isagoo sifadii sare kulansaday dee shakiliikaasi sifadii hoosena waa kulansadaybo markaasuu cibaaradan oo kale halkan kullu saxiixin xasanun laa yaltabis un ayuu dhigtay oo kale cibaaro halkan kaga qaateen bal markaa markaan taa nidhaahno xadiid kastoo saxiixi xasanna waa yahay laakiin cagsi ma jiro oo dee xadiid kastoo xasani oo dee aan saxiix maaho dee xasanka mid martabadii saxiixa gaadhayna waa jiraa in badan oon gaadhinba way jiraanoo markaa lama odhanayo xasan kastaaba waa saxiix laakiin maxaan odhanaynaa saxiix kastaaba xasan buu yahay xaggu xasan ka yahayna waa umuurahan inuu sifadii hoosena kulansaday bal intaa weeye jawaabtan ibnu daqiiq alciid ictiraad jiraana waa inoo dambaysaan markaa laqbadan ku laabmiya wuxuu yidhi waliabilfatxi abilfatxi waxa u sugnaaday waa kunyadii imaamkan dee kollayna aad waxaa la arkaa taa inaan looguba aqoonin ama ibnu daqiiq alciid oo nisbada caynkaas taas loo yaqaan ama taqiyudiin oo dee kollay taqiyudiinna aad buu ugu mashhuur yahay walow dee rag iyaguna raggii ugu mudnaa casrigiisii iyaduna laqabkan ay la wadaagsadaan dee wixii kale loo raaciyo dee waanu ka wada weynaa oo dee isaga taqiyudiin ibnu daqiiq alciid iyo taqiyudiin ibnu taymiye iyo taqiyudiin subki waa dad in yar bay kala waaweyn oy kala horeeyaan isku casrina weeye rag la wada kulmay oo dhammaantoodba soo wada gaadho wada sheekhaana way jiraan oo bal kutubtooda ku tarjameeyey oo bal markaas salaaxu safadi oo kale safadi oo kale bal markaa taqiyudiin buu ku shurabay iyada ibnu daqiiq alciid magaciisa waa maxamed ibnu cali haddaba liabilfatxi waxaa u sugnaaday fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraax kitaabkaa iqtiraaxna sidaan sheegay dahabi muuqida ayuu kusoo talkiisiye laakiin sheekhan aan hayne ciraaqi uu nadmiyey nadmi lahayo maanta oo afar boqol iyo toddobiyo labaatan bayd buu ku nadmiyo bal xaggaa hore uu damiirka iyo marka ficilku ama damiirku keli yahay uu sheegay ama sheekh hadduu yidhaaho taar mid lamida san soo naqlinay markii hore kitaabka bilowgiisii ayuu isaga bilowgiisana kuba sheegay isagoo laakiin halkan ibnu salaax ay kamid tahay taasi ibnu daqiiq alciid ah oo afar boqol iyo toddobiyo labaatan bayd ayuu ku nadmiyey bal marka waa ciraaqi ayaa nadmiyey sakhaawina uu sharxee laakiin sharxiisa waxaan filaya inaan lahayn oo dee isagaaba ku sheega halkan markuu qabanaye ayuu waxa weeye ayuu ku sheegaaye laakiin u malayn maayo in lahayo isaga sharxiisaasba waliabilfatxi abilfatxi waxaa u sugnaaday fi liqtiraaxi kitaabkiisa iqtiraax an infiraad alxusni xasannimada kelinimadkeeda ay keli noqonayso ay saxiixii ka gooni tahay waa du istilaaxi mid istilaax u saaxiiba oo waa dee istilaaxa muxadisiinta marka ay xasan kelidii idlaaqaan markaas baana qusuur imanaya xasanku uu saxiixa ka gaaban yahay laakiin wain yakun hadduu yahay xadiidkii saxa mid saxiix noqday falaysa ma aha yaltabisu mid deehgelayo oo jamcintan xasan iyo saxiix la jamciyaa mid deehgelaya ama ishkaale ma aha sababtuna waxa weeye ee xadiidkii sifada sare kulansaday shakilii sifadii hoosena waa kulansaday uun oo markaa wa bina'an calaa daalika inagoo taa kaba ratibaynaa kullu saxiixin xadiid kastoo saxiixi xasanun xasan weeyaanoo markaan eegnay ictibaarka aan sheegnay laakiin laa yancakisu ma cagsoomayo oo hadalkan laysuma cagseeyo lama odrhanayo xadiid kastoo xasani waa saxiixo dee xasan aada u badan oo martabadii saxiixa aan gaadhin baa jirto kuwaasi waa xasanun markaas baana qusuurku jira markaasaanay kala duwanyihin oy kala soocayn ee markan saxiix ay noqoto saxiixu xasannimadiina uwaa wataayo isaga ayaa dib kulansaday dee sifaadkeedii haddaba ictiraab tan yimi waa tan oo waxay yidhaaheen wa awradu waxay soo arooriyeen oo ibnu sayidinnaas ayaaba ku soo arooriyay ictiraabkan leh waxay soo arooriyeen iiraadkuna waa ictiraad bay noqotaa dee meelaha san oo dhan oo waxay dee ictiraad ahaan iyo bushi ahaan ay busheeyaan jawaabtan ay u soo arooriyeen maa saxa wixii sugnaaday ee saxiix noqday ee min afraadin axaadiista kuwooda fardiga ah kelida ee dariiq keliya leh xaysu meeloo ishtaradna aan shardinay dee sidii tirmidiba uu inooga soo naqliyey waa tirmidi oo kale uu shardiyay isagaana imaka hadalkan badsadaye hayra maa isnaadi maadu zaa-ilo weeye waa hayra isnaadin isnaad hayrkii ama isnaad wax ka badan la shardiyey oo ictiraadkani muxuu yahay dee bal iyada xadiidku hadduu laba dariiq oo kale leeyahay saxiixna yahay jawaabtani waa jawaab caadi oo ictiraad maba laha laakiin haddii uu xadiidku saxiix yahay sanad keliyana yeesho xadiidkii xasankaana aan ku soo maray dee in dariiq wax ka badan loo shardiayo calal aqal laba dariiq inuu yeesho haddee taa shardi ay tahay saynu horeba u soo maray ee halkii xasanka aan ugu soo maray markuu tacriifkii ama tirmidi kaba soo naqalinayay oo waxaynu soo aragnay bikelimn walam yakun fardan warad walow halkaaba lahaa qultu waqad xasana bacda man farad bal markaa indee xasanka markay noqoto waxaa loo shardeeyay dariiq wax ka badan inuu ku yimaado haddaba hadduu xadiidkii saxiix yahay dariiq keliyana leeyahay tirmidina uu shardeeyay dariiq wax ka badan inuu yeesho dee bal markaa waxaa meesha imanaysa in la yidhaaho xadiidkani tirmidi agtiisa saxiix buu ku yahay laakiin xasan kuma aha sababtuna dee dariiq labaadba ma laha dariiq labaad ma laha marka waa ictiraab jawaabtan ku imanaya la odrhanayo xadiid kastoo saxiixi waa xasano waxaa la leeyahay axaadiidan afraadee saxiixi tirmidi markaan eegno ra'yigiisii ama siduu qabay xasan ma aha ee laakiin waa saxiixuna halkan xasannimo iyadoo saxiixtaa xasannimo iyo saxiixnimo kala soocanta walow dee taa jawaabteedu ay tahay xasankan uu shardeeye tirmidi inuu dariiq labaad ku yimaado waa markan uu xadiidku xasan ligayrihi ama uu ahaa uu xasan ligayrihi inuu yahay xadiidku hadduu xadiidka martabo saxiix gaadhsiisan uu yahay waa taa inu soo maray inuu xasanun saxiixun gariibun waxa weye laa nacrifu ilaa min hada lwajhi u odhanayo isagoo xadiidkii gariib ah uu leeyahay sanadkaa mooye sanad kale ma laha inuu labada wasfi isu raacinaye markan uu shardeeyay labadu waa markii xasan dee xadiis duruq aan yarta in adkayn oo xasan ligayrihi ahayd ayuu labada dariiq u shardeeyay dee markaa imika tanatiiba maaha waa xadiidkii saxiix martabadii gaadhay markaa kan saxiix martabadii gaadhay kii uu duruqa tacaduday u shardeeyey maaho bal markaa jawaabtan ictiraadka lagu bushiyey bal ictiraadkiibay taasi jawaab u tahay oo maaha dee halkii uu shardeeyey tirmidi labada sanad u shardeeyey labada sanad xadiidka xasankaa ama xasanka ligayrihi buu u shardeeye umuu shardeeyn xadiidkan dee saxiixa uma shardeyno bal markaa jawaabtii kolley xoog bay leedahay oo xaafin xajarbad ukadka wuxuu kaba idhaa ku yidhaahaa walow dee inaynu aragnay sharxu nuqba jawaabihii uu doortay oo laba jawaaboodoo kolley jawaabahan aan hayno isaga yimi ahaa in halkaa wuxuu idhaaba dee jawaabta ibnu daqiiqilciid baaba ah ta ugu xoog badan waxyaalihii laguma jawaabay kolle ibnu kasiirna waan soo aragnay isaga ra'yigiisii walow dee ra'yi ay ku bushiyeen isba uu ahaa wa awraduu waxay soo arooriyeen maa saxa wixii saxiixu noqo macnaa ay ku soo arooriyeen jawaabtan iyadoo la leeyahay dee jawaabtani waa meel ay ku dhaawacay way dhaawacmaysaa markaa jawaabtaniyo ictiraad iyo bushin weeye maa saxa wixii saxiix noqday ee min afraadin axaadiista fardiyada ah ama kelida ah oo bixaysu meeloo ishtaradna aan shardinay waa saa tirmidi oo kale uu shardiyey xadiidkii xasanka aan u shardinay hayra maa isnaadin waa hayra isnaadin isnaad waxaan ahayno isnaad wax ka badan oo inuu laba dariiq yeesho dee xadiidkana waa dariiq keliya marka waxaa la odhanayaa xadiidka fardigii tirmidi agtiisa saxiixa ahaadee xasan maaha laakiin taasna bal jawaabteeda waa ta aan aragnay wy xadiidka xasanka halkaasaan kaga baxaynaa noocii saddexaad ee anwaacdii xadiidka uu inoo soo sheegay culamadii xadiidku inay xadiidka bal qeyb guud waa qaybin guud ay saxiix iyo xasan iyo daciif u qaybiyeen waa noocii saddexaad buu inoo bilaabaya wuxuu yidhi الqسم الثالث الضعيiف أma الضaعiiف xadiiska ضaciifkihi fahuwa isagu maa xadiis weeye lam yblغ aan gaadhin martabaة الxusni xasannimo martabadeed waa tacriif shaamilaba aada u mukhtasara صaxiixuba halkan ma odhanayno martabadii xasanka iyo صaxiixa si bal maala ibnu salax oo kale kaba dhacday waayo dee kol haddaanu martabadii xasanka gaadhin saxiixina min baabi awla ma gaadhin oo markaa waxba uma baahnin taas xadiidka daciifkii muxuu noqonayaa sifaad ama shuruud baynu soo aragnay xadiidka xasankaa loo shardiyayo si uu xasan u noqdo bal haddii shardi shuruuddaa ka mida la waayo oo sifaadkaa uu lahaa aynaan helin oonu xadiidkii ku sifoobin saa daraaddeed martabadii xasanka aynu ka soo baxnay xadiidkani aanu gaadhin daciif buu noqon marka waa iska fara badnaanaya qaybuu yeelane waa iska daabid koobanoo xadiid kasta oo sifaadkaa xadiidka lagu aqbalayay mid kamida laga waayeyba waa xadiid daciifa ee dacfiguna waa kala xoog badan yahay kala adag yahay oo dacfi ka yimi itisaal la-aan ama sanadkoodee sa irsaal oo kale sanadkiisii kuba sugan ama dacfi kaba yimi ruuxanoo xifdigiisu xun yahay iyo dacfi ka yimi waxa weeyaan cadaala la-aan raawigan kadibkiisa oo kale ama tuhmo lagu tuhmay dee adigu tuhmaltaa laguma tuhmay ama waxa weeyaan dee kafladiisa badan iyo waxyaalahaasi dee kollay isku mid maho way kala xoog badan yihiin se xadiidkii sifa sifaadkii qabuulka ka mid ee xasanka loo shardiyeeyey aan kulansanba waa xadiisa daciifa intaas weeye oo iyada daciifkii markaa waa dhan yahay ama daciifu daciifkii fahuwa isagu maa xadiis weeye lam yabluq aan gaadhin martabata alxusni xasannimada martabadeeda oo kullu maa can rutbati alxusni qasur fahuwa daciifu lafdigii bayqooniyuha kaasaynu soo aragnay xadiid kasta oo martabadii xasanka ka kaadnaada oo aan gaadhinba daciif weeye tacriifkuu kuu dhan yahay laakiin muxuu yidhi halkan wain bastunbuqii ay wain buqiya haddii la doono oo la dalbo bastun kala bixin iyo tafsiil qaybaha uu leeyahay xadiidka daciifkiihi la kala bixiyo oo la tafsiiliyo oo la kala dhigdhigo haddii la doono maxaabay hadalku noqon fafaaqidun kii waayey sharda qabuulin aqbal shardigii oo faaqidun ismigan faacil lafdiga shardi uma idaafaynayno dee say halkan dee kolley lagu dabdiyey mafcuul ahaan buu u qaadanaya fafaaqidun kii waayey sharda qabuulin aqbal shardigii kii waayey dee shuruuddii qabuulkuna way tacadudayeen qismun qeyb weeye waa nooca wathnayni wa faaqidu ithnayni laba kii waayey oo waxa weeyaan shuruudda qabuulka kaba mid ahaana qismun waa isna qayb iyo qayb hayruhu kii hore aan hayr ah oo kii hore aan ahayn oo kii hore ayr waxay u geeyeen waaxidan dhabaadmo imaka mid siwaahumaa labadaa hore markii hore mid buu ahaa kii waayey haddana laba kii waayey haddana waa mid saddexaad oo dee aan labadaa ahayn kii isaguna waayey ugeey ayay u geeyeenoo markaa fasaalitunka marka loo geeyo mid saddexaad loo geeyana fahaalisun faqismun haalisun waa qayb saddexaad wahaakadaa sao mid kastabana dee qayba ay hoos imanayaan wahaakadaa saas ayaad ku wadaysaa marka doonaysa bal tafsiil badan iyo anwaac badan inaad la soo baxdo oo aad tiriso halkan waa cudli shardi bal horta intaan inta dambe gaadhin horta imika abyaadan uu sheekhu inoo soo dhigtay halkan saddexdan bayd ee beydka hore waa tacriifkii caadiga ahaa ee saddexan bayd wuxuu usoo dhigtay dee kolley ibnu salaax kalaamkiina waa nadbinayaaye bal xadiidkan daciifkii sifaadka qabuulkaynu sheegnay ee dee markaa ay tahay in wax ka mida la waayo saa daciif uu ku noqonayo sifaadka qabuulka marka la waayo infiraad ahaan infiraad ahaanna waa keli keli oo sifo keliya ayaa la waayayaa amase waxa laga waayaaba dee sifo wax ka badan oo ijtimaac ahaan waa sifo wax ka badan baa meeshii kulmaya anwaac fara badan badan badan baa ka soo baxaysa horta taasba weeye dee culimmaduna barhkood kutubtan khaasatan ibnu salaax iyo alfiyadan aan haynee nadmigiisa ahayd iyana way yar badiyaan oo way ka hadlaan bal taas barhkoodna waxay yar ururiyeenba wax u gaara ayay oy umuurahan ku bastiyeen ama rasaa'il u gaara ayay dejiyeen aimada qaarkoodna waxaa way iskaga jeesteen oo may taaban dee noocii daciifkii haddii la helo wixii magac gaara lahaa ee daciifka qaybihiisa ahna haddii a la yidhaahba iyagoo istaba socda aynoo iman ama itisaal la-aan ha ka yimaadeen ama cadaalo la-aan ha ka yimaadeen ama jahaalo waa wixii magac gaara lahaa ee qaybaha daciifkaana ay imanayaan tirin ay tiriyaan waxyaalo badan oo inta badan aan magacba lahayn wuxuu arrin nadariya iyo inay noqotayo wax aada isku dhibta mooyaane laakiin wax camaliya iyo wax samara iyo wax faa'iidood ka faa'iidaysanaysaa taasba aanay jirin tacab fara badanna ay leedahay ayay iskaga jeesteen oy faraha kaba qaadeenoo umuuraha kamay hadlin oo dee xaq maxajaba wuxuu idhaha waxan iyadoo dee tacabkiisu badan yahay bay faa'iidadiisu yar tahay suyuudina kolley isagoo xaafid raacaya yeesuu sheegayba markuu hadalkaa xaafid arkay ayuu tadriibu raawi kamuu hadlayna uu iska daayay isagoo islaama markii hore badi matnigiisa alfiyena dee markuu tacriifka dhigta beydka labaad wuxuunbaa uu yidhaha walibni salaaxi falahu tacdiidu ilaa kasiirin wahuwa laa yufiidu intaasuu kaga taga oo kaga dha ku dhaafaa oo bal markaa wixii horta waa wax tacab leh sad usoo saaraysa iyo waxaan loo helayo intooda badanba wax laynoo magacaabay oo nooc gaaroynu kitaabka ku diraasayno sagaal noocba mala inoogama badnaayso magacyalaha laqab leh magac leh waxa kale waa qismo caqliya iyo waxyaalo uun aan toorta taa lahayn bal waa taas laakiin dee kol haddii kitaabkii ay nooguma sugantay ishaaradeed iyo sidii loo baadhayay waan ku qasbannahay inan tan aan eegno markaa bal anigu abyaadan laqabay aan sharxaya abyaadana waan yar eebaaxinayaa si guud iyadoonan maanta ku taqayudahayn waxa sharaxa kuba sugan sharaxa kuba sugan ee sharaxa idinkaan niidayn walow kolley iska hawshiisa ay leedahay anigu se bal si guud waayo waxaan tan abyaadadan u qaban waxaan taa u leeyahay markan ay imika qismiga koowaad hadday doodan sagaal yidhaahaan qismiga labaad kale waxaad arkaysaa barhkood sideed iyo toban anwaacdiisii ka dhigi kuwa lix iyo soddon kaba dhigi baad arki qismiga saddexaad afar iyo siddeetan bay barhkood gaadhsiin kuwo kale wax kaley gaadhsiinoo dee kolleyba waa waxyaalo intiqaado iyo waxyaalo ama awjuhtu nadar ay kuba imanayso waana haw laakiin hadalkan aan leeyahay waa tacab badanya kaloo duu kitaabka idinku yaallo kolley taasi waxba maha ruuxa mid dadidaysa faa'ido malena waan idhiyo waa runoo wax dee inoo magacaaban waa in inoo imanaysa ama waxyaalaha kale la odhanayo afar iyo siddeetan baa la gaadhsiiyey boqol iyo afar iyo labaatan baa la gaadhsiiyey barhkood boqolaal ay gaadhsiiyaan sa markaa nurudiin citriya uu kasoo naqliya sheekh sheekhiisa kamid ila shan boqol iyo iyadoo waxyaalahaasi kol haddaan magacaba aanad uga helahayn waxla waxay dee tahay faa'iidadoodu markaa ma muuqato inaad la yidhaha waa tashxiid dihni iyo ruuxa dihnigaa lagu layliyayaa dee fikirka badan iyo taas oo kale ayay noqonaysaa de laakiin ruuxu bal malaha fikir fahmo lahaa ee aadna ugu fiirsadayna sharaxa waa heli karaa hababkeeda bal haddaan sheegayna waa kolley aniga de markii aan bayquniyada mee sharaxeeda aqrisanaynay waa sharaxan zarqani ama zurqani oo masaladan buu dhigtaa isagoo sheikhlislaam waa sharaxan alfiyada kan aan hayna mooye ka sakariya lasaarina kolley isaga tabacu ah talkhiisinayo isagaa waxyaalihii ugu waaweynaayo uu kitaabka u ictimaadsaday guud ahaanba sharaxiisa kaba mid ahaa marka shaarixaas la eego walow nin caalima weeye marka markuu dhigtay anwaacahan dee beydkii isaga bayquniye beydkaas buu ahaaye sharaxii uu dabagalay kolley sheekhiinu aqriyana raxmatullaahi caleyh sheekh axmed bashiir raxmatullaahi caleyh waxaa dhacaysay dee markii hore kitaabka muu soo diyaarin horta mabuse dee wuu soo fadhiistay un waayo kolley aqoon sare mutuun kutubta mutuunta o dhanna ule uu ahaaba aada iyo aada u wada sarraysay khaasatan mutuuntii o dhan ama culuum alcarabiya ha noqoto ama culuumtan kale sharciga haba noqoto markii meesha marayay dee waa meel ishkaal lahoo khaasatan marka habka uu dhigto bayquniya sagaalka la dhaafee uu gaadho lix iyo soddonka si loo soo saaraaba adag oo adagtay weliba markay noqoto kitaab dee aan aada oogaba fiirsan waa dhaafay markii labaad uu noogu celiyay hadda waana waqti aada u dheer oo saddex iyo toddobaatankii kolleyna waan ogayo rabadaantii saddex iyo sagaashankii hijirada oo markaa imika sanad bay isdhaafeen waayo muddo dheer bay noqoto saddex iyo soddonkii sanadoodba labadan taariikhood sanad baa soo baxda oo hijriga ula dheeraadaan saddex iyo sagaashankii hijirada rabadaan bahayd markii masar iyana ay yahuudiyana kuba dagaalamayeen matalan qanaadka ama khadkii barleef oo kale ama waxaa bacd duhri buu gelayay kitaabka horta jawaar bukhaari buu horgelayay qolo kale uu gelayay anaguna aan sugayno waa duhurna waa ramadaan dee maanaan seexanayno marka haddana kaayau gelayay inta raacana casar gaadhayo haddana tafsiiru gelayaan joogayno bal markaasa walo rabadanta laakiin waktigii subax bay haydo markaan ugu gelaynay se waa kitaabka waxaan leeyahay waktigii ma garan karo inuu markii labaad markaan rabadaan ku jirnay inuu markii ka horreysay uu ahaa markii dambe uu doonay sheekhu markii labaad iyadoo dad kolley waxoogaana aan ahay inuu ku joogsado aad buu ugu noqnoqday xashiyad laakiin way bixi weyd oo iska dhaafay deeto markii dambe meeshii may bixin tiradii lix iyo soddonkiiba intaan afar iyo sideetan iyo boqol iyo dhowr iyo labaatan iyo la gaadhin baa bixiba weyday waxay marka xaggana qolinkan wax aqrisnay markood waa yidhahan dee inta haddaa doonaan wax iskaga dhejina uun aan kaba boodne maxaa sil anigu saddex xishoo dhan baan eegayay oon dee qalib iyo bugintan qaatay waa saddex xishoo dhan ana wax kale kolba gees ka rogaya kolba gees ka joogsanaya kolba bal tiradii say ugu soo baxdo adigu waxaan wadaba markii dambe lix iyo soddonkii baan her kol haddaan lix iyo soddonkii helayna inta dambe o dhami ama in kastada ha badnaatay way sahlanaydba oo kale bal markaasin haddaba wixii aad kollay ku dadaasho dee haddaan anugu sharaxan maanta ka baydhay sharaxan haddaa eegtaan bal waayo taydi way idinka dhawaanaysaa in markaan samaynayo waxay noqonaysaa de calaa kulli xaalin bal waa meeshu waa maskaxdan baa lagu laylyahay faa'iido saas oo kale inaguma sugnaa kitaabkii aan ku laamayna haddaba wuxuu yihi bal wain bastun bugi wain bugiya haddii la doono bastun kala bixin aqsaamta la kala bixiyo ine wuxuu yihi bal dee halkan fahuwa maa lam yabqu martabata alxasan beequnyadoo kale ziyaada aynu soo aragno wahuwa aqsaaman kasr waa qaybo badan haddaba qaybaha in la kala bixiyo haddaad doonto dee aada heshid qaybihiina markay keliyihiinna dee waxbaa inoo soo bixi ujeedadu sifo keliyaa la layahay sifo keliyaa xadiidka daciif uu ku noqdo oo la waayey oo sifaadkii qabuulka ama ijtimaac marka ay tahe laba sifo ama wax ka badan israacaana anwaac kala inoo soo baxaysa oo dee halkaasay qaybu kaba soo baxayaan haddaba haddii taa la doono maxaan odhanaynaa fafaaqidun kii waayey sifaad buu leeyahay lagu aqbalo sifaadkii qabuulka haddaan eegnana shan sifo waa shan sifoynu soo maro macruufa sifo lixaadna waa lagu kordhiyaayo loogu baahanayo marka saxiix ligayrihi la doonayo ama xasan ligayrihi sifaadkaasi maxay noqon itisaalu sanad iyo cadaaladii ruwaada halkan kolley markuu sifaadka tirinayay waxoogaaba meelaha yar halkii tacbiir kale uu kaba cabireeyo laakiin waa taasuuni tacbiir kale ayuu ka yar cabirasha cadaaladii ruwaada iyo dabdigoodii eeg waa saddex iyo cadamu shuduud iyo cadamu lcila iyo wujuud lcaabid waa talixaad cinda lixtiyaaj ileyh wax kaba xadiiskii in la helo marka loo baahdo xasan ligayri iyo saxiix ligayri baa loo baahdo bal lixdaa weeye mid kastaaba sifo qabuul weeye haddaba sifo sifaadka qabuulka kamida haddii la waayo ama shardi shuruudda qabuulka kamida maxaa inoo soo baxaya nooc baa inoo soo baxaya bal markaa sifaadkaas way sii kala baxayaan haddana itisaal sanad marka la eego oo haddii kaa la waayo saddex qaybood oo anwaacda daciifka bal markaa hadda waan sii badin karnaa halkaasna laakiin saddex baan ku gaabsanaya saddex ugu waaweyne saddex nooc baa inooga soo baxayo dee mursalka iyo mucdalkii iyo munqadicii intuba waa anwaacda daciifka intuba waxay ka yimaadeen cadam alitisaalo sifadii kalehaye itisaalu sanad saddex bay leedahay cadaaladda markay noqotona iyada haddii la israa dhab ahaan cadaaladda kala bixbixiya anwaac fara badan baa soo bixiya bal imanka laba waaweyn baan ka qaadanaynaye cadaala la-aanta maxaa ka yimaada kan daciif la odhanayo isagoo dee siisa kale loo yaqaano iyo kii majhuulka ahaa labaduba rukniga cadaalada ayay ka soo baxayaan maxaa markaa labadaa rukni inooga soo baxaysa ama labadaa shardi shan shantaa waxaan ku darsanaynaa afar kale oo ah cadamu dabdi oo isaguna mid dee ay iman wujuud alcilla ama ciladii oo mid noqon shuduudkii oo mid noqon iyo cadam alcaabid oo isaguna mid noqon marka waxay inoo noqonayaan sifaadkii qabuulka wixii ka hoos baxayay marka mid mid loo waayo sagaal nooc baa inoo soo baxo anwaacdii daciifka ah saddex itisaal la-aan ka iman laba cadaala la-aan ka iman iyo afarta kale oo mid mid ka imanayo bal markaa marka la waayo sifo keliya oo sifaatulqabuule infiraadnimo loo waayo sagaal baan haysanaa taa iska daa waa sagaal nooc taasi ishkaallana ma laha marka maxay tahay taas waa snayn eeg wa faaqid marka anigu eeg waxaan idiri sharaxa kuma qeydmaye imaka wa snayni wa faaqidu snayni laba kii waayeyna qismun qeyb weeye hayruhu kii hore aan ahayn oo isagana anwaac intii ka badani soo baxayso markaa maxay tahay de markii hore waxaan lahaynuun bal itisaal la-aantii mursal keliyaan haysanaa waa gooni baan u tirin ama xadiidkii mucdalun buu noqday ama xadiidkii munqadicun buu noqday waa sife keliya sife mid mid baan usoo tirsanay sagaal bay noo noqotay iminka maxaa jirta laba sifaa la wada waaya sifaadkii qabuulka kaba mid ah macnaa laba arrimood oo mid kastaba loo daciifiyo xadiidkii baa xadiidkii ku kulmaya anwaac baa inooga soo baxaysa anwaacdii haddaan geesi eegno barhkood sideed iyo toban bay anwaacdan ka dhigayaan say uga dhigayaana haddaan darbi un iska isticmaalo mujarada saddexdii waxa weeyaan itisaal la-aanta ka imanaysay haddii aan waxa weeyaan ku dhufano labadii cadaala la-aanta ka imanaysay afartii iyaguna mid midka ayd lixdaa kale aan ku darbino ee saddex meelood oo min lixii sideed iyo toban bay noqono sideed iyo toban baa inoo soo bixi laakiin si taa kaba duwan oon darbi lahayn haddaan qaadano lix iyo soddon baaba inoo soo baxayaan lix iyo soddonka say kusoo baxayaan bal matalan waan haddaan marka hore usluubka idintusaynta dambe waa soo saari kartaan ama tan haddaan lix iyo soddonkaa soo saaro ta afar iyo siddeetanka waan idinku dayn karaabe waxay noqonaysaa bal matalan waan isdaba dhigaynaa laakiin laba labaan u wada qaadaynaa xadiidkii markaan nidhaahno waa mursal iyo munqadic iyo mucdal iyo daciif iyo majhuul iyo dabdi la-aan oo cadamu dabdiya iyo cilo iyo shuduud iyo cadamulcaadid sagaalkii iyadoo saa mid mid ay noogu ahaayeen imanka lamaan dooninaa cilo israacay laba sababood baa wadaymo xadiidkii lagu daciifiyo laba sifo aqbal la-aana meeshii timi waxaan odhanaynaa mursal iyo munqadic baan qaadanay laakiin haddana si ay dee isu wada raacraaci karaan bal imanka waxa weeye oo labadaasaan qaadanaynaaye mursalkii eeg kol waxaa odhana mursal iyo munqadic waa laba munqadica markaan meesha ka saaraynaa laakiin mursalka waa wadanaynaa suurooyinkana tirsada mursal iyo munqadic waa suuro ineelabaa la waayey haddana mursal iyo mucdal waa suuro labaad mursal iyo daciif waa suuro saddexaad mursal iyo majhuul waa suuro afraad mursal iyo dabdi la-aan waa suuro shanaad mursal iyo cilo suuro lixaad mursal iyo shaaduud ama shaad waa cilo toddobaad iyo mursal iyo cadamulcaadid waa sideed marka maxaan inoo soo baxay markaan mursal keliya wadanay sideed mid kastaaba laba ay tahay ama laba wasfi kaba maqan yihiin ayaa inoo soo baxay marka maxaan samaynaynaa muxuu marka dambe inoo odhan doonaa hadhow baana wacudli shardin hayri mabdu'in buwa waa tan imaka aan tadbiiqinayeen waan dhaafaynaayo mursalkaan iska dhigaynaa waayo haddaan mursalka mar dambe qaadano wixii takraar bay noqon waxbaa isa soo dhexgeliya hadal aan ku celcelinu bay noqonaysaa mursalkii baan meeshii ka qaadnay sideed suurana waan haysanay sideed arrimood sideed nooc baan haysanay iminka waxaan qaadanaa muqdac munqadicii marka maxay noqonaysaa munqadicii baan la qaadaynaa sida aan sheegay iminka wixii ka dambeeyo waxaan odhanaynaa munqadic iyo mucdal eeg hadda mursalkii kuma noqonayna marnaba kolba tan markaa ku bilaawno markaan dhamayno iyadii waan ka tegaynaa si ay nooc gaar ah oo nooc cusbi inoo soo baxo munqadic iyo mucdal bal inta suureen la qaadayo un eega idin tirsa munqadic iyo mucdal munqadic iyo daciif munqadic iyo majhuul munqadic iyo cadamu dabd iyo munqadic iyo cila munqadic iyo shuduud munqadic iyo cadamulcaabid waa toddoba suuro halkaas toddoba iyo sideed haddaan isu geysano shan iyo toban baan markaa haysanaynaa bal lix iyo soddon baan gaadhsiinayaa eegsan ku gaadhsiiyo markii hore darbigii sideed iyo toban baan ka dhigay waayo dee kutubtaa laba noocba soo dhigteen marka maanta maxaan ka tegaynaa munqadicii baan ka tegaynaa munqadicii baa isna ka baxay meeshii munqadicu mar dambe haddaan wuxuun la qaadno takraar baa meeshii soo geli waxaa inoo soo baxaya markii hore lix toddoba sideed suuraad ku bilownay mursalkii haddana toddoba ayaan munqadici ku bilownay waa shan iyo toban mucdalkii baan ku bilaabaynaa kollaynaa eeg markaan bilaabayno midba kii hore xaaqod buu ka yaraan doonaa mucdalkii waxaan la qaadaynaa wixii ka dambeeyey oo dhan wixii labada ka horeeya lama qaadayno marka mucdal iyo daciif mucdal iyo majhuul mucdal iyo cadamu dab mucdal iyo cilo iyo shuduud iyo cadamulcaadid waa lix suuro markaasna shan iyo tobankii markaan lixdaa u geyno koob iyo labaatan bay noqonaysaa koob iyo labaatankaas waan haysaa mucdalkii saddexii itisaal la-aantii waan dhamaynay waxaan u guuraynaa haddana shardi aan markii hore aynaan ku bilaabin wuxuu maanta noqonayaa daciifkii daciifkii maxaan la qaadinaa wixii ka dambeeyey o dhan dee shan baana ka dambaysa markii hore lix baa shan baa ka dambaysa daciif oo maca majhuula daciif oo maca cadamu dabdi ah daciif oo maca cilo ah maca shuduuda maca cadamulcaabid ah waa shan suuro oo kale koob iyo labaatanna waan haysanay aan markii hore halkii hore saddexdii hore shantii iyo koob iyo labaatankii lix iyo labaatan bay noo noqdeen markaa daciifkiina waan ka tegaynaa isagana meeshii uu ka baxay maxaa ku xiga majhuulkii majhuul afar baan la qaadaynaa majhuul maca cadamu dabdi maca cila maca shuduud maca cadamu lcaadil afar baa inoo soo baxaya lix iyo labaatan waa soddon halkaasi haddana majhuulkii baan iska dhigaynaa waayo tiradu way sii yaraanaysaa un waxaa meeshii soo baxaya majhuulkii markaan dhaafno inoo soo baxaya cadamu dabd markaa cadamu dabdigii maxaa ka dambeeyey dee saddex un baaba ka dambeeya cillo iyo shuduud iyo cadamu lcaadil saddexaa baan ugeysanaa soddonkiiba saddex soddon baan haysanaa markaan cadamu dabdigiina dhaafno waxaa meeshii soo baxday ciladii oo bal markaa waxa weeyaan ha ciladii oo iyadana ay kaba dambayso cilo oo shuduud iyo cadam iyo bal markaa cadam oo cadam alcaadid oo laba ah saddex iyo soddon oo shan iyo soddon iyo tii ugu dambeysay oo dee bal matalan shuduudkii iyo cadam alcaadid wada socdo ah oo suuro keliya lixiyo soddon baa markaa inoo soo baxay lixiyo soddonkaas maxay inoo soo baxeen waxana waa taqsiim uun oo waa iska sac badan laakiin waxay inooga yimaadeen uun shuruudii qabuulka ama sifaadkii qabuulka ayaa laba ka midi meesha ay ka baxeen ama laba sababood oo xadiidkii lagu wada daciifiya israacsan halkaa lixiyo soddon baa inooga soo baxay bal taasna waa qismi laba markay noqoto haddaan si kale udhignayn sideed iyo toban bay inoo noqonayaan oo haddaan dee sidii aan markii hore soo sheegay aan isku marbino un intaas bal markaa maxaan gelaynaa wadamu waxay u geeyeen waaxidan mid siwaahuma labada aan ahayn oo labadii horeynu soo maray waa labaa lawa aan wada qaadaynay israacinaynay laba shardi baa la wada la-ah ee mid saddexaad oon labadoodii ahaynuu macnaa saddex ayaa meeshii ka wada baxaya ama saddex sababood oo loo daciifiya xadiidkii ku kulmaya markaa fastaarifinkaasi waa qismi saddexaad ayuu noqonayaa oo kadna bal suuro keliya ama in yaroo keliyan ka sheegaya inta kale markaa waxaan filayaa ruuxii deki ahaa ama uu fiirsado dib ugu noqnoqdaa uu soo saari doonaa suuradan saddexaadna afar iyo sideetan nooc baaba kasoo bixi karaa waa tiro badan waana waxaan dee tafsiil badan iyo basigaa uu sheegaye wax weynoo faa'iidaya aanay noogaba sugnayn marka maxay tahay tani halkii markii hore aan lahayd infiraadka sifo keliya un baaba maqan oo ama waa mursal ama waa munqadic ama waa mucdam tii ku xigtayna aan lahayn laba mursal iyo munqadic baa wada socdo ama mursal iyo daciif baa wada socdo xadiidkiibaa sanadkiisna irsaal baa ku sugan raawi daciifina waa ku sugan yihi laba sababood baa meeshii wada jirta waa nooc kale ama geesna shaad weeye geesna waaba mursal ayaa imika maxaa inoo soo baxaya saddexba ayaa sababood ayaa ku wada kulmayo mid kasta loo daciifiyo oo markaa saddex sifaan la'nahay bal markaa sagaalkii unbaan dib ugu laabmaynaaye san kusoo saarayno taasi bal waxa weeye mursalkii iyo mucdalkii iyo dee munqadicii iyo saasaynu soo tartiibsanay imika maxaan odhanayaa mursal sidaan u odhanaya mursalka ilaa uu ilo dhammaanayo mursal iyo munqadic oo marka hore wada jiray ayaa maxaa kusoo biiraya mucdal saddex baa markaa meeshii ku kulmay oo sababoodoo daciifa waa suuro haddana maxaad odhan intii dambe akhrisin u wada dariiqa aan idiin soo sheegay mursal laakiin maanta mid baan saaraynaa kii markii hore aan la qaadnayn labada horena waan iska wadanaynaa markaa mursal iyo munqadic oo maca mucdalah waa suuro iyagoo labadoodii mursalki iyo munqadici maca daciif ay yihiin mursal iyo munqadici oo maca majhuula mursal iyo munqadici oo maca cadamu dabdiah mursal iyo munqadici oo maca cillo ah mursal iyo munqadici oo maca shuduuda iyadoo maca cadamu lcaadid ah waa toddoba suuro ayaa mursalkii aan ku bilownay imika laakiin maxaan saarayaa mursalkii si uu suurooyin badan ay iga soo baxdo waxaan meesha ka saarayaa munqadici ku xigay maxaan odhanayaa markaas waa mursal iyo mucdal wada jira oo intii dambe aan la qaadayno markaan suurooyinkaa dhamayno ee la wada qaadno ayaan haddana mucdalkii meeshii ka saaraya mursal iyo daciif baa israaci oo intii ka dambeysay lagu biirbiirinayo midmid ahaan haddana daciifkii baa meeshii ka saari mursalkii iyo mas-uulkii ayoo aan wada wato ayaan kuwii kale mid mid ugu geynayaa oo mid kastaaba dee nooc saddex ay ka maqan taha markaa meeshii soo bixi markii kaasna aan dhameeyo ayaa tiradna way sii dhidme ayaa mursalkii iyo majhuulkii ayaa waxaan inta mashhuurkiis ka saaro mursalkii iyo cadamu dabdigii kollay saddexdii dambuunbaaba la qaadayaaye cilo la-aan shuduudda me ciladii iyo shuduudkii iyo cadamulcaabidka ahayd haddana waxaan iska saarayaa cadamu dabdigii mursal iyo cilo labibaaba ka dambeeyey labadii baan la qaadi ciladii baan iska saaraya oo mursal iyo shuduud mid keliya ka dambeeyaba intaas waxaa iisoo bixi intan gooree mursal ku bilowday sidee ilaa tan suuraa kasoo bixi doona haddaad dib u tirsaan bal dee idinku taa dib u xisaabsado markaasaan mursalkii meeshuu ka baxayaayo halkii mursal gees baan iska dhigaynaa munqadic iyo mucdal ayaan intii dambe aan saa u wada marinaynaa marka taa wado si suurooyin badan aad munqadica ugu bilaabato aad ku dhamaysaad mucdalka iska reebiyo munqadicii baad wadan ilaa aad aakhirkii gaarsiinayso marka taa dariiqii marto ayaa munqadici fuuri oo mucdal iyo daciif wada jira ayaa mashhuurkii lala qaadiy iyo wixii ka dambeeyey saasaan ku wadaynaay oo mid kasta suura markay soo baxdo kolley haddaa xisaabisaan afar iyo sideetan suuraa soo baxaysa waana afar iyo todobaan bal bal marka habka horta kaasuu noqonayaa ee haddaan aragnay imaka sagaal sideed iyo toban geesa ama lix iyo soddon afar iyo sideetanna walow aan dee yar dushoon aan taa idinka tilmaamay waxaas bal habkii ay wax kusoo baxayeen ee tirada badan lagu gaadhaya ee hadalkana uu ku tacalluqsanaa ayaa meesha inoo soo baxaysa ee bal isagoo daabidina siinaya muxuu yidhi horta fafaaqidun sharda qabuulin qismu waa mid wathnayni wafaaqidu ithnaynna qismun gayruhu waa qismi aan kii hore ahayn wadamu waxay ugeeyen macnaa bal waxaad ugeynaysaa uun waaxida mid siwaahumaa labadii hore aan ahayn oo fahaaliun markaa fa hada qasmun haaliun kaasna waa qasmu saddexaad wahakadaa saasaad ku wadi markaasan iyadoo daabidku u taayay wuxuu yihi wacud laaban lishardin shardi ku laaban shardigaasoo gayri mabduu'in kollay nusooyinka qaarkood saasi way ku sugantay gayri mabduwin oo iyadoo hamsadii inta la takfiifiyo wowdana laba shado hamsadii la tafsiira adigu la tuuraba tanna way kuma sugantay nusooyinka qaarkood waa isla macne qismi adigu kii lagu bilowday markii hore aan ahayn dib ugu laaban fadaakaasi qismun qismi weeye kaa dambeed ku laabantay siwahaa kii hore aan ahayn uma zid siyaadi kayr aladii kii kayrkii ku ziyaadi qadamta waad horreysiisay waxani waa hadalkaygii ku wada sugnaa oo bal markan aan eegno waa baabid guude wacud lishardin kayri mabdu'in muxuu uga jeedaa markii hore haddaan ku laabano tii lix iyo soddonka ahayd ee nidhi mursal iyo munqadic aan wixii ka dambeeyey la wada qaadnay mursalka markan dhammayno mursalkii waan tuuraynaayo shardi aan markii hore aynaan ku bilaabin ayaa dib ugu soo bilaabayna ama watan aan kii kuxigay ka bilownay munqadic iyo mucdal baan ihi mursalkiina waan ka saarnay markan kii dhamaynay ayaan haddana u laabanaynaa mid aan markii hore aynaan ku bilaabin oo munqadici intan tuurno ayaa bidaayadii maxay noqonaysaa mucdal iyo daciif wada jira ayaa wixii dambe wada ama ayaan saraacina mucdal iyo daciif mucdal iyo mashuul mucdal iyo saasaa lahayd marka mucdalkii uu dhamaadayna haddana waa cudlu shardi kayri mabduuna oo waxaan qaadanay daciif iyo mashuul daciif iyo cadamu dabdi daciif iyo shuduud daciif iyo cilo daciif iyo cadamu caabid baan idhi taas buu uga jeedaa waana habkay tirada kugu soo bixi kartee shardigii markii hore aad ku bilowatay markaad dhamayso dee isagii haddaad soo celiso oo mursalkii haddana kugu soo noqdo ama munqadici wixii waa takraarun buu noqon oo wixii horead sheegtun baa soo noqonaya ee kuwa hore iska ilaaliyo mid aan markii hore ku bilaaban si aanay takraar u noqon oo kii ka dambeeyaya qaado saasaad ku wadi haddana si masiid kayr aladii qadamtaw ka aad markii hore horreysiisay mid aan ahayn oo ku kordhay meeshay oo hadday markay saddexa tahay mursal iyo munqadic oo maca mucdala aan lahayn oon saa kusoo wadnay imaka meeshii kii aad markii hore horreysay mid aan ahayn baad qaadanaysaa waataa munqadicaan saarayna mursal iyo mucdal oo maca daciifaan odhanaynaa saasaad ku wadaysaa uma zid kayr aladii qadamtahu uma bacdigeed calaa daa waa halkaa iyo dariiqaa lagu jeexay korkiisa faxtadi ixtadiidu waa daruuro shicirun ya-duwe faxtadi ku sargooso oo kaasun ku dayo oo raacoo dariiqaa laguu jeexay eed ku soo saaraysa anwaacdan baleeg bal haddaba anigu dee idin yar suureeyey sharaxana waydun dib ugu laabmi walow taydu ay idinka fududahay sharaxa salaan oan islahayn sharaxa waa kusoo saaraysa bal markaa marka taa eegtaan dib isugu noqda oo hadduu wax ishkaal yeeshana dib baynu isugu soo noqonaynaa faa'iidadeedna waxaana waa tacbun sida aan soo sheegnay laakiin kitaabki waxay noogu soo guud ahaan waa inaan fahamno oo isaadan so waxaan garanaya aniguba saddexa cisho hawl badnaha iga qaatay beriyadan xataa markan kitaabka aqriyayay umaan baahnayn inaan diyaariyo diyaarin umaan baahan jirin waayo waa wax dee in badan aan ku daalay oon ku fikirayo waxay idhaahaan baadiyo goor waxaana juhdi badan xifdigiisa ku bixin hadiyo goor maba sugnaaday idhaahaan de bal markaa kollay juhdi unbay tan u yar baahan tahay sharaxuna kollay waa qayba laakiin waa taqsiimyo kale ayuu wadaa unoon wacaddahu lbustiyu fima awcaa litiscati waarbaciina nawca wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wacaddahu waa kan daciifka uu tiriyey albustiyu imaamkii meesha busta laydhaa loo nisbeeyey waa ina xibbaan weeye bustaduna waa dee degaankiisi iyo magaaladiisii oo kollay nawaaxidan afghanistan ahayd waa tiriyey oo daciifkan fiima wixii awcaa uu isagu jamciyey ee uu ururiyey taas wuxuu ku isagu ku tiriyey litiscati wa arbaciina laamtu waa iska ziyaado waayo ficilka sagaal iyo afartan nooc litiscati wa arbaciina sagaal iyo afartan noocana uu nooco ujeedadu ibnu xibaan baa noocan daciifka waxyaalaha ka imanaya sifaadkaa kala duwan marka la waayo ama ha wada socdeen ama ha kala gooni noqdeene ayaa isagu hab uu tiriyey ilaa sagaal iyo afartan nooc buu gaadhsiiyey eesiduu ku gaadhsiiyeyna ibnu salaax muu soona dhigan raggii xufaadda ahaayee waa idilaaca badan lahaana may helin halka ibnu xibbaan hadalkan iyo taqsiimkan uu ku yidhi barkood baa waxay sheegteen inuu ku yidhi kitaabkiisa majruuxiin ee maanta madbuuc ee daciifka waa siduu sirkashi nukadkiisa uu kuba yidhi laakiin taas mee waxay idhaaheen waa laatan noocun buu sheegayoo asbaabaha xadiidka loo daciifiye ah ee may ahayn tirintan sagaal iyo afartankan oo markaa madimada iyo halku meeshaa ku yidhi xaaf ibnu xajar iyo amtaashiiba may helin laakiin waa kan ibnu salaax soo naqliyey oo ah ilaa sagaal iyo afartan nooc inuu gaadhsiiye laakiin de waa taa afar iyo siddeetan nooc oo kale aan marka dhaweyn weliba marka afar shardi la waado waayo saddex marka la waayo inuu afar iyo siddeetanka ee kollay waxaan filayaa usuushaydun baan idin siiyey waayo tirintuna wakti dheer bay yar wada qaadan layd afar iyo siddeetanka la wada tiriyaaye laakiin kol haddaan habkii idin siiyey ay kuba soo baxaysay oo ah mursal iyo munqadic oynu idhaahno maca mucdal maca daciif maca majhuul maca dabdi maca shuduud maca cila maca cadam alcaadil oo haddaan munqadici aan saarno oon idhaahno mursal iyo mucdal maca daciif maca majhuul maca cadamu dabdi maca cila maca shuduud taas oo haddana aan halkii mucdalkii ka saarno mursal iyo daciifna idhaah saa aad ku wado oo sideed iyo labaatan suuro aada hesho mursalka aad ka saarto dariiqaasun raacdo way ku soo baxaysaa shakiliya afar iyo sideetanku afar iyo sideetanku marka haddii taasi saddex ba iday afar la waayo boqol iyo dhowr iyo labaatan baa kaba soo baxaysaa ama boqol iyo lix iyo labaatan haddii shan iyo la waayo tiradu way hoos bay haddana usoo noqonaysaa marka shan la waayo oo bal markaa taas bay ahaydoo anwaacdu markaa ee ninba geesa ka eegee hadduu ibnu xibaantan yidhi oo bal ciraaqi habka usoo dhigtay afartamiyaa kitaabka ku arkaysaan jirtaaye de ka badanba way jirtaa saa daraaddeed waa kolba geesaad kala tirsato weeye iyo iyo dariiqa aada raacdo eed u tirinayso wacaddahu lbustiyu fima awcaa awcaa iyo wacaana kollay luqada way soo wada naqliyeenoo bimacnaa fima jamaca weeye ee wixii la xifdiyeyna waa la wixii uu ururiyey isagu ee uu soo dabdiyey ama uu ururiyey litiscati wa arbaciina sagaal iyo afartan nooca nooc ayuu gaadhsiiyey weeye almarfuucu bal intaynaan marfuuc iyo waxaan bilaabin horta balkan ku yar noqnoqda wallahu subxaana wa tacaala aclam